subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbaca ah soddonka bisha may sanadkan labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah abwaanno iskood isku xilqaamay oo ka wada waanwaan degmada celaf weyn oo dagaalladu ay ku soo noqnoqdaan waxaa halkanna keenay colaad muddo soo noqnoqotay oo deegaanada sanad sida ceelaf weyn fadhigaab darar weyne iyo isiga dheere colaaddaas welas waxa ay socotay ama ay bilaabantay saddex sanno ka hor marka waa colaad soo noqnoqotay oo aan dareenkayga iyo damiirkayagu uuna siiyey dadkiinna u taga si aad ka soo wacyigeli kartaana ka soo wacyigeliya
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah nin laba sarkaal oo boliis ah ku dilay dalka beljimka dagaalka ka socda dalka yemen oo daba dheeraaday ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeo ayaa dhammaadka toddobaadkan lagu wadaa inuu magaalada new york uu kula kulmo jenaraal afar xidigle ah oo awood badan oo u dhashay dalka kuuriyada waqooyi kulanka labadani mas-uul ayaa gogolxaar u ah wadahadallada foolka-foolka ah ee la qorsheeyey in bisha soo socota ay yeeshaan madaxweyne donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un kim yon chol oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga dhexe ee uga awooda badan kuuriyada waqooyi sidoo kalena mar soo noqday madaxa sirdoonka dalkaasi ayaa talaadadii shalay kasoo duulay magaalada beijing ee caasimada shiinaha waxaana uu saacadaha soo socda kusoo wajahan yahay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee john f kennedy ee magaalada new york goor sii horreysay oo shalay ah madaxweynaha maraykanka trump ayaa bartiisa twitter-ka ku sheegay in booqashada kim yon jol ay tahay jawaab adag oo ka dhalatay warqaddii uu dhowaan u diray kuuriyada waqooyi inkasta oo toddobaadkii hore shaki la geliyey kulanka madaxweynaha maraykanka iyo dhiggiisa kuuriyada waqooyi haddana dadaalo diblomaasiyadeed kadib ayay u muuqataa inuu halkiisa kasii socon doono kulankaasi
israa'iil ayaa sheegtay in diyaaradaheeda dagaalku ay shalay duqeeyeen bartilmaameedyo ay ku xoog ay leeyihiin xoogga islaamic jihaad kuna leeyihiin magaalada ghaza weeraradan dhinaca cirka ayaa yimid saacda kadib markii kooxaha hubeysan ee reer falastiin ay ugu yaraan shan iyo labaatan madfac oo nooca hoobiyaasha ku weerareen qaybo ka mid a koonfurta israel bayaan ka soo baxay milatariga israel ayaa lagu sheegay in madaafiicdaasi ay intooda badan kaga hortageen gantaalada habka difaaca balse qaar ka mida madaafiicdaas ayaa dhaawacay saddex askari oo reer israa'iila hal madfac ayaa ku habsaday meel u dhow iskuul ay dhigtaan carruurtu dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay shir deg dega oo arbacada maanta dhaca shirkaasi ayaa lagaga hadli doonaa weerarada israel ee ka fulisay marinka ghaza
subax wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a aan ku horeyno dalka biljimka dalka biljim nin midi dad ku weeraray ayaa dilay labo ka tirsan ciidanka boliiska qof dumar ahna dhaawacay ninkan ayaa la sheegay in markii dambe isna toogasho lagu dilay haddaba ninkani cidda uu ahaa iyo faahfaahinta sida uu weerarka u filiyey ayaa waryahayaga maxamed cabdi sandheere uu ka wareystay axmed rayaalo buux oo ah aqoonyahan degan dalka biljimka waxaa dhacay saaka xilliga saacaddu tobankii iyo barka ahayd ayuu weeraray nin ka mid a ummadda belgium laba askar ah oo booliis ah oo dhex socday faras magaalaha magaalada liyesh amba low markaa labadii askar ee uu weeraray waa dhaawacay waxa uuna ugu geystay dhaawaca mid wax waxa uuna kaga yimid dhanka dambe ayuu kaga yimiday dhaawicii markuu geystay ay dhaceen dabadeed baaskooladii ay wateen ayuu isticmaalay oo uu labadoodiiba nafta kaga jira dabadeed baaskooladii buu qaatay qof markaa gaari ku jiray oo dhalinyar ahaa ayuu dabadeed toogtay dabamarka intii ka dambeysana wuxuu galay meel iskool ah iskoolkii markii iskoolka markuu galay gabadhii masaxaysay dhulka ee meesha joogta ayuu dabadeed ku qabtay rasaas oo uu qabsaday askar badan ayaa timiday oo si loo badbaadiyo gabadha iyo iskoolka uu markaa ku dhex jiray dabadeed wuxuu ku furay rasaas xoogan ayuu booliiskii meesha joogay ku furay booliiskiina rasaas kale ayay ugu jawaabeen rasaastii ayaa markaa dishay sidaas bay xaalada guud ee meesha u dhacday waan gartay waxaana kulle warar badan oo is tarayo oo siyaabo badan loo mamacneynayo oo hadda kasoo baxayna way jireen waan gartay marka maxaa la leeyahay jinsiyadiisa iyo amaba diintiisa iyo waxaa miyaa laga hadla ha ninku dhalasho ahaan wadankan buu u dhashay wuxuuna ahaa nin xabsi ku jira xabsigiisuna wuxuu ku ekaa sanadka labada kun iyo labaatanka warar waxay sheegayaan labadii kun iyo laba iyo tobankii ayuu diinta islaamka qaatay isaga oo aanan dhaq qaata eh aanan ku dhaqmayn xabsi ayuu muddada intaa leeg ninkan isaga jiray waxaanu xabsiga isla xalay toole ama shalay galab laga soo sii daayay waxaana lagu soo sii daayay fasax gaaban oo inuu xalay tumcaawa ahaan uu ku noqdo xabsiga ahayd dabadeed dilkan ayuu geystay oo uu maanta fuliyey waan gartay sidee uga falcelinaysaa bulshada muslimka ahi ee dhacdadan ilaa yemi xaaladda hadda ka jirta dalka belgium de ninku waa nin u dhashay dalka belgium diin ahaan ay baa laleeyahay waxa uu ahaa nin hadda diinta islaamka qaatay laakiin waxaa muhiim ah oo in la xuso ah wasiirka cadaaladda ee dalkan iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkan ayaa maanta amba caawa waraysi dheer oo lala yeeshay kaga faallooday waxayna ku sheegeen in la sugo warbixinta ciidanka booliiska iyo warbixinta laamaha amniga u qaabilsan dalkan ay soo saari doonaan waxayse hadalladoodii ay xuseen kamid ahaa taariikhdiisa hore ee ninkan nin lagu yaqiinay dadkan mayalka adag ee diinta islaamka haysta inuunan ahayn waxaase lagu yaqiinay dhacdooyina kale oo xaditaan iyo daroog oo oan arrintaa haba yaraata ee wax sale aanan lahayn maadaama uu awal sidaa ahaa saas darteed baa loo soo fasaxayba oo uu usoo baxay bay hadaladooda u dhigeen maadaama uu xaalkiisa hore sida ahana isla haddan laguma lari karo qofkan diinta islaama ku qaato oo sidaas buu waxyeelay oo falalka nooca mayalnimada adag ah ayuu howlahan u fuliyey lama odhan karo si kastay haatana waxaan sugaynaa ayay ku hadaladooda kusoo koobeen warbiximaha ay ka soo diyaarshaan lamaha qaabilsan arrimaha amniga dalka belgium waan gartay xilliyadii dambe ma jiray toosh si gaara u saaran muslimiinta maadaama falal noocan oo kale ah ay ka dhaceen meelo kamid a yurub iyo belgium intaba belgium sida la wada ogyahay waa caasimada yurub nabadgelyadeedu aada bay u xoogan tahay de wadanku marka uu caasimadii yurub yahay inta badan laguma yaqaano falal argagixisanimo iyo dad mayal adag oo u kaco arrimo ka dhan ah muslimka ah de kolley guuxyaasha iyo wax hoosu jira mooyaane cid isla soo badheedho oo si muuqata dadka islaamka u weerarta wadankan kama jirto waxaana dee taas ugu wacan waxa uu yahay wadankan iyo caasimada bruxelles oo ku taalo ay oo ay ku yaalaan de baarlamaanka yurub iyo meeshii de yurub looga talinayay laakiin falal argagixiso oo dadka muslimka ahee ku nool dalka belgium argagixis argagix argagixinayo oo inta badan wadankan ka jira ma jiraan
kaasina waxa uu ahaa axmed rayaale buux oo ah aqoon-yahan degan dalka beljimka waxa uu khadka telefoonka u waramayey wariyaha v o eda maxamed cabdi xasan sandheere
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba koox abwaana ah oo iskood isku abaabulay ayaa degmada ceelaf weyne gobolka sanaag ka wadaa dadaalo ay ku dhexdhexadinayaan laba beelood oo walaala ah oo in muddo ah halkaasi u dagaal ku dhex marayey wariyaheyna nuur bakhaari ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray abwaan cabdiraxmaan ibraahim aadan cabdiraxmaan abees oo ka mid a abwaanadaasi nabadda ugu baaqay beelaha ku dagaalamay gobolka sanaag anagu waxaan nahay koox hal abuur ah oo hal abuur somalilan ah dhanka kale markaad ka arag ka eegtana hal abuur soomaaliyeed waxaa halkanna keenay colaad muddo soo noqnoqotay oo deegaanada sanag sida eelaf weyn fadhigaab derar weyne iyo isiga dheere colaadaas walaas waxa ay socotay ama ay bilaabantay saddex sano ka hor marka waa colaad soo noqnoqotay oo aan dareenkayga iyo damiirkayagu uuna siiyey bal dadkiina u taga aad kasoo wacyigeli kartaana kasoo wacyigeliya xogna soo ururiya oo bal halka dhaliishu ay ka taagantihiy waxa nabarkan soo cel uu bogsan leeyahay aad ogaataan marka ciddii dee shaqadaa ku lahayd aad waayahay doorkeedaantaan waa gartay marka abwaane cabdiraxmaan ee colaadani yay u dhexaysaa maxayse tahay sababta ay isu dagaalayaan labadaas beelood wallaahi colaadani waxay ka dhaxaysaa laba beelo eh, laba jilib oo d- isku deegaana oo dega eh, meelaha aan ku sheegay sababta ay isku dilayaana marka anagu sii baadnay waxa ay ka bilaabantay markii hore dalkado iyo ceelal si dad isku qabsa eh, isku eh, isku maageen oo dila ka dhex dhashay kabacdina wixii dambe waxay noqotoon caano iyo in laysdaba socdo oo arrinkaasi deni waayo laakiin wax intaa kasii ridani meesha ma yaalaan ma la kulanteen ee odayaashii dhaqanka iyo duubabkii iyo waxgaradkii labada dhinac Een, waxa aan la kulanay shalay toole ayaa waxa aanu kula kulanay een, een, xarunta gobolka cuqaasha labada dhinac oo isku dhan tifiyaduna way joogeen warkaana way naga qaadeen waxa u sheegnay odayada inaanu arrinkaa ka xunnahay halkana aanu u nimid bal inaan wareysano iyaga oo isku dhan waa noo warameen waxna waa nooga soo baxeen imika laakiin waxaa nooga soo baxay insha allah waxa uu noqon doonaa marka aanu hargeysa ku noqono inaanu een, ula tagno ciddii waxaan qalatay iyo sababta ay u qalatay iyagana wixii iskaga kaaya gudboonaa waanu ka wada hadalnay weli habeen dambe waxaan la ballansannahay dhalinyarta iyo kuwa jaamacadaha oonu doonayna iyagana inaanu gabayana u akrino wacyigelino iyagana wareysano dumarkii maanta waanu saragnay shalayna way joogeen een, culimada iyo dadka kale ee een, gobolka sanaag degan na waan la kulmi doonaa dhammaan reer somalilandna cid walba oo arrinkan aan maqlin iyo ciddii maqashayba wa- baaq baanu u faraynaa aanu leenahay halkan colaad xun oo adag baa ka jirta waana wax qaranka iyo dalka somaliland naafayn karaa u soo gurmada dadkan si cadaalada oo dhexa ha loo kala dhex galo arrinkoodana ha loo kala saaro rajada aad qabtaan in aad ku guulaysataan oo idin maqlaan labada dhinac ilaa intee ayay gaadhsiisan tahay wallaahi waxaan rajada waxaanu qabnaa boqolkiiba boqol dadku aad bay een, noogu soo dhaweeyeen aad bay noogu noo ixtiraameen aad bay waxaanu sugnay ula dhaceen dadka reer sanaag waa dad runtii aad u qalbi wanaagsan oo nabada jecel laakiin mushkiladaasi xalkoodu uun iyagoo keliya tamahay reer somaliland oo dhan ba aad moodoba inay ku yara margatay taasumaan doonaa insha allah inaanu wax kala qabano anaguna waxaa soo hadal qaaday in aad dhallinyarada iyo dadka ku lugta leh ee dhammaan colaadaha labadaasi beelood aad kula hadasheen gabayo marka ilaa iyo iminka ma jireen gabayo khaas u ah een, daminta colaadan oo aad soo saarteen wallaahi een, gabayo way jiraan lix baanu nahay ragga een, ka mid ah sida hadeeq oo kale uu tiriyey een, xasan dhuxul waa tiriyey cabdilaahi xasan waa tiriyey anigu imika mid baan wadaa sababtaanu halkan u nimidna waxa weeye horta intaanaan halkaa kasoo qabyin inaanu horta mushkiladda iyo dhibta aanu darisno dabadeedna wixii nagaga waafaqsan aanu wax ka niraahno ma inoo sheegi kartaa ee, inta qofood ee aad ee, maaragtay guddigeena abwaanada ah aad ka kooban tihiin waxa weeyaan lix qof baanu nahay halabuurka iyagu waxa weeyaan ninka la yidhaha cabdillaahi xasan ganay een, xasan duxul oo loo yaqaano laab saalax waxaa kale oo weeyaan een, cabdiqaadir qalile siciid maxamuud gahayr iyo een, maxamed aw cali cartan haldeeq iyo anigoo ah cabdiraxmaan abees lixdaa qof xubnood baanu nahay
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan ibraahim aadan cabdiraxmaan abees oo ah halabuur eh, soomaaliyeed isagoo ku sugan degmada ceelaf weyne gobolka sanaag ayuu u warramay wariyahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal ciidamada isbaaysiga ee hogaaminaya sacuudigu ayaa sheegay in wax ka yar labaatan kilomitir u jiraan magaalada istaraatiijiga ee xudeyda oo ay maamulaan maleeshiyada xootiyiintu sacuudiga ayaa ku eedeeyey iiraan in hubka iyo rasaasta ay magaalada xudeyda ama dekadda xudeyda usoo mariyaan kooxdaasi xootiyiinta ah warbixintan waxaa qaahire ka soo diray wariyaha v o eda edward yerenian waxaa soo koobaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
qaar ka mid ah telefishinada aadka ugu dhow sacuudiga iyo imaareedka carabta ayaa sheegay in ciidamada yemen ee ka barbar dagaalamay isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga ay qabsadeen qaybo ka mid ah magaalada xudayda oo ay ku taalo dekadda labaad ee ugu weyn yemen xudayda waxaa gacanta ku haya maleeshiyada jabhadda ay iiraan taageertay ee xuutiyiinta kuwaas oo sidoo kalena maamulo magaalada caasimadda ah ee sanca muuqaal video ah oo laga soo duubay dagaalka xudayda ayaa ciidamada isbahaysiga waxay ku soo bandhigeen hub ay sheegeen in ay ka carareen xuutiyiinta tv-ga taageera sacuudiga ee al carabiya ayaa ku waramay in hubka la qabtay oo ay ku jireen miinooyin iyo gantaallo ay yihiin kuwo lagu sameeyey dalka iiraan v o eda si madax bannaan uma xaqiijin sheegashadaasi wiil dhallinyaro ah oo ka dhinaca dagaalama ciidamada imaaraadka carabta iyo kuwa suudaan ee xulafada la ah sacuudiga ayaa sheegay in ciidankoodu ay aad uga dhowaadeen xudayda
waxaan idinku bishaaraynayaa bishaaro ah inaannu gaadhnay guul ku wajahan xudayda afhayeenka ciidanka xulafada ee uu horbooda sacuudiga korneel turki almaaliki ayaa wariyaashu u sheegay in xoogaga xuutiyiinta ee difaacaya xudayda ay sii jabayaan تستمر قوات الجيش الوطني اليمني خلال الفترة في تحقيق إنجازات ميدانية كبيرة على الأرض وفي in كل muddo ahba الجبهات ciidamada qalabka sida ee yemen waxay wadeen xaqiijin guulo ay ka soo hooyeen dhul ballaadhan iyo qaybo kala duwan oo yemana guulahaasi waxay sababeen in burbur weyne uu soo gaadho canaasir ka mida maleeshiyada xuutiyiinta iyo weliba hoggaankooda ciidanka isbaahaysigu waxay qabteen deegaano dhowr ah oo ku teedsan xeebta xudaydana waxaa nooga hadhay wax ka yar labaatan kilomitir ilaahay idinkii على الحديدة إلا ما يقرب 20 كيلو متر بإذن الله تعالى hogaamiyaha jabhadda xuutiyiinta cabdilmalik al xuuti ayaa khudbad uu axaddii jeediyey ku qirtay in ciidankiisu uu jab soo gaaray في بعض من المعارك في بعض من الأحداث حصلت تراجعات هذا شيء يحصل عادة dagaallada qaar iyo dhacdooyinka qaar waxay keenaan dibudhacyo taasina waa wax caada ahaan ka dhaca dagaalada laakiin taas micnaheedu ma aha inuu dhammaaday dagaalkii لا تعني أبدا بأي حال من الأحوال نهاية المعركة qaar ka mid ah warbaahinta carabta ayaa ku warantay in taariq saalax oo ah wiil uu adeer u yahay madaxweynihii hore ee yemen cali cabdalla saalax uu ka barbar dagaalamayo hadda isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga taariq ayaa tali u ahaan jiray ciidamadii gaarka ahaa ee madaxweynihii la dilay ee yemen cali cabdalla saalex dagaalka ayuu ku biiray horraantii sanadkan kadib markii uu cadaadis kala kulmay imaaraadka carabta oo ay degan yihiin qoyskiisa dowladda imaaraadka ayaa door weyn ka ciyaaraysa dagaalka yemen waxaana ay xulafo dhow la tahay sacuudiga muxsin naaji musaacid oo taliyo u ahaan jiray mid ka mid ah guutooyinka militarigii hore ee yemen haddase ka faallooda arrimaha yemen ayaa warbaahinta carabta u sheegay in ugu yaraan saddex koox oo yemeniyiin ah ay ka barbar dagaalamayaan isbahaysiga carbeed ee uu hogaamiyey sacuudiga عندك ال- المقاومة الجنوبية وهناك الميليشيات السلفية وهناك القوات التابعة لحزب الإصلاح waxaa jira maleeshiyada wax iska caabinta koonfurta dagaalyahaniinta salafiga ah iyo xoogaga raacsan xisbiga islaax dhammaantood waxa ay ka barbar dagaalamaan isbahaysiga carbeed dagaalka yemen ayaa sababay dhimashada kumanaan ruux oo rayid ah halka ay ku barakaceen malaayiin kale aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur xasan oor nuur bukhaari noola socodsiinayay warbixintii wariyaha v o edan edward uranian uu ka soo diray magaalada qaahira ee dalka masar
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxa aad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatan libiya kooxaha siyaasadeed ee dalka libiya ayaa ku heshiiyey in la qabto doorashooyinkii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha taariikhdu marka ay tahay tobanka bisha disembar ee sanadkan heshiiskan ayaa yimid kadib kulan ka dhacay magaalada baris ee dalka faransiiska warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaahire kasoo diray waryaheena xuseen cusmaan saxnuuni qaybaha siyaasadda dalka libiya ayaa ku heshiiyey bisha diseembar ee sanadkani in la qabto doorashooyin madaxtinimo iyo mid baarlamaani ah taasoo gogol xaar u ah sidii dalkaasi looga dhisi lahaa dowlad shacabka ay soo doorteen sida lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay shirka ay ka qayb galeen wufuud ka socotay qaybaha dalkaasi libiya oo ay martigelisay dowladda faransiiska waxaa heshiis lagu gaaray in la sameeyo xeerarka suuragelin kara doorashooyinka ilaa iyo ugu dambeyn bartamaha bisha sebteembara ee sanadkani madaxweynaha dowladda faransiiska oo ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay inuu yahay heshiiskani mid taariikhi ah waxa uuna xaqiijiyey in tallaabadani ay tahay mid dhabaha u xaaraysa sidii dib u heshiisin rasmi ah ay u gaari lahaayeen kooxaha dalkaasi libiya kulanka baariisa ee loo qabtay qeybaha ku loolamaya libiya waxaa ka qayb galay hogaamiyaha militariga ee khaliif xiftar ra-iisul wasaaraha xukuumadda triboli vayis siraaga guddoomiyaha baarlamaanka fadhigiisu yahay magaalada dubraqa caqiila saalaxa iyo madaxa golaha sare ee dowladda libiya khaalid al mashri qaramada midoobey iyo beesha caalamka ayaa doonaya sidii loo gaari lahaa heshiis rasmi ah oo lagu soo afjarayo loolanka muddada dheer ee u dhexeeyey kooxaha dalkaasi libiya qaramada midoobey iyo dowladaha reer galbeedka ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii dib loogu soo celin lahaa midnimada dalka libiya oo la daalaadhacaya qalalaaso dhinacyada amniga iyo siyaasadda tan iyo markii la dilay hogaamiyaha dalkaasi mucamar al khadaafi sannaddii labada kun iyo koo iyo tobankii dowlado badan ayaa rumaysan deganaanshaha dalka libiya inay daruuri u tahay dagaalka ka dhanka argagixisada iyo weliba sidii loo yarayn lahaa qulqulka muhaajiriinta sharci darada ah ee gaara dalalka yuruba kuwaasoo u sii mara dalkaasi libiya dagaalada sukeeye ee ka bilowday dalka libiya sannaddii labada kun iyo koo iyo tobankii waxaa ku dhintay kumanaan qof oo reer libiya ah waxaana ku barakacay kumanaan kale kuwaasoo gaaray dalalka jaarka la ah dalkaasi sannaddii labada kun iyo koo iyo tobankii ayay ahayd markii dalkaasi uu ka bilowday kacdoon shacbi ah oo looga soo horjeeday mucaamar al khadaafi oo dalkaasi xukumayay muddo afartan sano ah inkastoo markii dambe kacdoonku uu isku beddelay dagaal sukeeye xeelleeryaasha carabta ayaa rumaysan qalalaasaha siyaasadda iyo midda amniga ee ka jira dalka libiya inay ku lug leeyihiin dowladaha daneeya dalkaasi oo qani ku ah batroolka xuseen saxnuuni v o a kahira
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen cismaan saxnuuni oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada khayra halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna dhinacii ciyaaraha nuur oo dhinacayga fadhiya nuur dee horyaaladii yurub way dhammaadeen ciyaarihii muddada soo socday waa lasoo wada gebagabeeyey haddana kuwii adduunka ayaa fooday nagu soo haya aad iyo aad maxamedow ciyaarihii koobka adduunka ayaa furmi doona bartamaha bisha juun ee fooda nagu sahaysa waana ciyaaraha ugu xiisaha badan ee dunida afartii sanana mar ayaa la qabtaa marka tan ugu xiisaha badan oo la isweydiinaya ayaa ah laacibkii reer masar maxamed salaax tolow ma soo kabsan doonaa dhaawaci gaare ma kasoo bogsan doonaa ka hor inta aanay furmin ciyaaraha koobka adduunka waa garta waxaa la yidhi waxaa hadda lagu daweynaya dalka spain halkaas oo uu ku marayo barnaamijkiisii maaragtay baxnaanada soo noqoshada marka maxaa laga sheego la yidhi ma kasoo gaarhaya mise dhakhtarka kooxda liverpool iyo weliba dhakhaatiirta maaragtay kooxda qaranka masar labaduba waa ay ka hadleen waxaana ay sheegeen in rajadu ay aada u wanaagsan tahay saddex isbuuc ilaa iyo afar isbuuc ayuuna ka maqnaan doonaa garoomada taas macnaheedu maxamedow waxa ay noqon kartaa in kulanka ugu horeeya ee masar ay la ciyaari doonaan xulka uruguay laga yaabay in uu seegi doono laakiin wax walba waxay ku xirnaan doonaan isbuuc ka hor inta aanu bilaabin koobka adduunka ayaa ay dhakhaatiirtu sheegeen inay tijaabin doonaan in uu ordi karo iyo in uu kubadda laadi karo iyo maaragtay wixii lamid ah marka laakiin waxaa aada rajo looga muujinaya haddii lacalla uu seego kulankaas shan iyo tobanka juun ee masar iyo uruguay in uu ciyaari karo kulanka sagaal iyo tobanka dhici doona ee dhex mari doona masar iyo rushiya iyo weliba kulanka kale ee saddexaad ee groupkaas ee masar ay ku jirto maaragtay ee sacuudi carabiya wa garta marka dabcan maxamed saalaxna waa nin maaragta taageeryaal badan leh oo soomaali Aad badan iyo- ay aada u taageerto dabcan eh, masar oo dhan baa ku xisaabtamaysa oo xitaa tababarahoodu mar eh, waxaan xasuustaa mar ciyaar saaxiibtinimo ay la ciyaarayeen eh, dalka portugal maalintii isagiio cristiano ronaldo ay goolasha kala dhalinayeen ah eh, uu bedelay laacib kale kusoo bedelay oo reer masara oo u ciyaara kooxda zamaalik haddase la jooga koox sacuudiya oo raa'id la yidhahdo marka dadku aad bay uga xanaaqeen muxuu u bedelay tababaruhu marka wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan kooxda baro ha maxamed saalax la'aantii ha in inay ciyaari karaan.
dhaqaaqi karo ha haddana laacibkaasaa maaragtay kulankiisa ugu horreeya laga yaabay say u badan tahay maxamuud cabdiraasaq shikabala la waa Waa nin- masaarida madow aada iyo nin aada aad u isna farsamo- laacib ah Maxamed- maxamed aad iyo aad Ah, waayahay eh, intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabeyneynaa xubinteennii ciyaaraha ee subaxnimadan Eh, nu ku nasanno qasiidooyinkii nabacmaanka
صلاة الله عليك يا محمد يا محمد صلاة الله عليك يا محمد سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب النبي قبرك يوسف الشقير قدر يا محمد يا رئيب هاي تقرشو وتقولوا سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب صلاة الله عليك يا محمد صلاة الله عليك يا محمد سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب هذا قولك تلاحظ بملاقى قاضي يا محمد مجيب دعواتك قابلة يا حبيبو سلام الله يا نور القلوب يا نور القلوب سلام الله يا نور القلوب يا نور القلوب صلاة الله عليك يا محمد صلاة الله عليك يا محمد سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب يا نور القلوب
qasiidadaas nebi ammaanka ahi waxay u dambeysay idaacaddaydii subaxnimo inta haddii lahadaan maanta aynu mar kale kulmi doonno oo anigu waa maxamed cabdi nuur xasan oo nuur bakhaari iyo bashiir abikaro idinla sidaas iyo ramadaan wanaagsan
dhaxan qarqaryada xasuusta qabo qaloodo qabriga aragiisa waan u lume xabibo salaamullaahiya nuur alquluubi nuur alquluubi salaamullaahiya nuur alquluubi nuur alquluubi salaatullah calayka ya muxamed صلاة الله عليك يا محمد سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب xarbiga qudusiyo ducada kama quusanayno allaha qanigii baryada nagu qaawin maye salaam ullaahi ya nuur alquluubi nuur alquluubi salaam ullaahi ya nuur alquluubi nuur alquluubi salaat ullah calayka ya muxamed صلاة الله عليك يا محمد سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب